galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha disembar sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa shan waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitaban iyo boggeena v o a somaaldcom idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabe iyo daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku eegayno howlaha horyaala madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ciro wuxuu ayiiday horena uu ayiiday markii ay somalilan ay wada saxeixdeen safgaradkii badda ee ethoobiya iyo somalilan u dhexeeyey marka waxaan filaynaa oon dareensannahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin waxaa keliya kusoo kordhi karayaa waxa weeye inuu yaro transparent noqdo sida madaxweynaha ladoortay laftigiisu sheegay oo la geeyo golayaasha xeerdejinta
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sbain oo fiisooyin shaqo u yaboohaysa muhaajiriinta sharci darrada ah waddankaasi ku jooga xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan hadduu eebbi yidhaahdo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida fallaagada suuriya ayaa khamiista maanta ah waxa ay sheegeen inay bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada xama oo ah magaalo weyn oo ciidamada dowladda taageersan oo ay taageerayaan duqeymaha cerka ee ruushka ay isku dayayaan in ay ka hortagaan guul cusub oo fallaagada ay gaarto islamarkaasina ay joojiyaan soo siqooda taliyaha fallaagada xasan cabdul gani ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay in kooxaha kacdoonka ay markaasi bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada xama warbaahinta dowladda ayaa goor sii horreysay waxay sheegtay in ciidamada dowladda taabacsan ay iska caabiyeen weerar milatariga suuriya ayaa sheegay maanta in aysan jirin wararka sheegaya in fallaagada ay galeen xaafad ka mid ah xama fallaagada ayaa tan iyo talaadii waxa ay ku jirtay iskuday ah in ay gasho magaalada xama waxaana dhacay dagaal culus oo habeenimadii xalay dhex maray ciidamada suuriya iyo kooxaha huwanta ah ee ay iiraan taageerto sida ay sheegeen labada dhinac qatar ayaa dib u bilowday doorkeeda dhexdhexaadinta ee dadaalka lagu doonayo in xabajoojina lagu dhex dhigo israa'iil iyo xamaas kadib markii muddo kooban ay hakisay sida ay ilawareedyo xoogaa lihi ay u sheegeen wakaaladda wararka ah ee a f p khamiista maanta ah ilawareedyadaasi oo codsaday in aan la shaacina magacooda ayaa waxa ay sheegeen in qatar oo bishii horeeto hakisay dhexdhexaadintii xabajoojinta khaza ay hadda ku soo laabatay iyadoo aan wax faahfaahin ahna ka soo bixin shirarkii ugu dambeeyey ee ay sheegeen mas-uuliinta oo aanay ilawareedyadaasi ka warramin qatar ayaa waxay hakisay dhexdhexaadinta horaantii nofembar iyadoo oo sheegtay in tallaabadani ay u qaaday sababo ay ku sheegtay niyajabka ka dhashay horumar la-aanta dadaalada markaasoo ay sheegtay in aysan miiska wadahadalka ku soo laaban doonin ilaa iyo niyad wanaagsan oo ku qotonto wadahadallada ay la imaanayaan xamaas iyo israa'iil dalkan yar ee hodanka ee ku yaala khaliijka carabta ayaa waxa uu ka barbar shaqaynayay maraykanka iyo masar muddo bilo ah iyagoo riixayay wadahadallo aan miradhal noqonin oo u dhexeeyey dhinacyada isku haya khaza madaxweynaha kuuriyada koonfureed yonsuk yuul ayaa awoodda dalkaasi weli ku sii degan xilli xisbigiisu ay ku dhawaaqayaan inay ka soo horjeesan doonaan muushin maamuuska xayuubin ah oo laga soo gudbiyey kadib markii uu soo saaray xukun deg deg ah oo muddo kooban jiray oo adduunkana ka yaabiyey yoon ayaa wuxuu haakiyey xukunkii rayadka ahaa saacadihii u dambeeyey maalintii salaasadii islamarkaasina ciidamo iyo duyradaha helikobtaro ah u diray baarlamaanka taas oo keentay in baarlamanku ay cod u qaadaan tallaabadaasi islamarkaasna ay ku qasbaan in markaasi uu ka laabto kadib habeen dalkaasi ay jireen mudaharaadyo iyo kacsanaan warkiina dhegeystayaal waa naga intaas ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dowladda soomaaliya ayaa dhowaantan magaalada muqdisho si rasmi ah ugu seexday heshiiska qaramada midoobay ee ka hortagga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee untok waxaana ay noqonaysaa dalkii u dambeeyey ee ku biiray heshiiska kadib markii uu seexay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi dembiyada ugu badan ee caalamiga ee xuduudaha ka gudba ee xeerkan uu ka hortegayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa argixisada ka ganacsiga hubka daroogada magafayaasha waxtariibiya afduubka lacag dhaqista musuq maasuqa iyo dembiyada dagaalka kuwaasi oo soomaali badan ay dhibaato badan ay kala kulmeen haddaba in soomaaliya ay ku biirto heshiiskan muxuu uga dhigan yahay maxayse yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto iyo su-aalo kale ayaa cabdiqaadir samakaab waxa uu weydiiyey maxamed mukhtaar oo ah madaxa macadka cilmi baarista sipam horeyna u soo noqday wasiirkii betroolka ee soomaaliya runtii soomaaliya muddo dheer waxaa lagu eedan jiray macnaha meel aanu sharciga si fiican ugu shaqayn sharciga lagu ixtiraamin meel dembiyada laga soo agaasimo ay u gudbaan wadamada kale ee deriska ah ama badaha soomaaliya saame marka in ay ku biirto runtii waa tallaabo dhanka wanaagga ah loo qaaday sababtoo waxay muujinaysaa soomaaliya inay tahay wadan sharciga ilaalinaysa ixtiraamaysa ee kalena shaqaynaysa bulshada caalamka inteeda kale wadamada xubnaha ka ah ayay wada shaqayn dhow oo xagga ah la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan taana marka waxay xoojinaysaa in soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ugula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaabulan marka ay noqoto gudaha soomaaliya dembiilayaasha gudaha soomaaliya wax ka geysta dibadda u dhoofa waxay u badan tahay soomaaliya haddii ay codsato dalalka ay tagaan in laga caawiyo oo loo soo qabto marka kuwa caalamka dembiga kasoo gala ee laga yaaba inay soomaaliya ku dhuumanayaan soomaaliya awood intee leg ayay u leedahay inay qabato oo ay dib u celiso ama dalalkii ay kasoo galeen ay ku celiso mar haddii xuduudihii iyo baddiiba ay furan yihiin oo laga yaabo inay dhinacay doonaan kasoo geli karaan
runtii qarsoodi ma aha in soomaaliya uu culeys ka jiro meelmarinta sharciga iyo ilaalintiisa sidoo kale ilaalinta xuduudaha waxa soo gelaya iyo waxa ka baxayo sidoo kale dowladda soomaaliya maadaama dee federaal la qaato wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada maanaha inay caqabada ka jiraan taas qarsoodi ma aha balse laakiin ujeedada soomaaliya kaga mid noqoto waxay tahay waxay haminaysaa in caalamkana ay kala shaqayso ayadana laga saacido sidii shuruucda soomaaliya ay ku furin lahayd shuruucdaasna ay u samaysan lahayd so marka waa waxa laga fikiraya horta waa mustaqbalka dheer ee kuma koobna keliya waxa hadda taagan markay imaado meelmarinta shuruucda heshiisyada caalamiga markay soomaaliya soo gasho laba culis ayaa mar walba soo laalaabto ka jiro oo arrintan ah kabasitiga awoodda ee dowladda ee u leedahay inay ku meelmariso wixii heshiiska soo qaaday iyo sidoo kale waxaa loo yaqaan coordinationka oo ah isku xerka ama ama xiriirinta wixii caalamka ka socda iyo waxa soomaaliya laga rabay sida laysku waafajin lahaa labadaas culaas ayaa ka jiro balse tan marka waxaa ayada usii dheer arrinta musuqmaasuqa oo sababta musuqmaasuqa dadka samaynaya waa dad awood leh oo macnaha saameyn siyaasadeed saameyn dhaqaale leh marka waxay isku dayayaan inaanay shuruucda la meel marin inaa macnaha ay ka hortagaan wax allaale wixii caqabad ku noqon kara maslaxadooda gaarka ah inay meel maraan marka saddexdaas arrin ayaa soomaaliya ka hor imaanayso balse laakiin de waxay tallaabada ugu fiican waxay tahay in loo qaado bal dhankaas in la dareemo inay muhiim tahay loona socdo la dagaalanka arrimaha dambiyada abaabulan oo dhan noocay doonaanba ha noqdaan ama ha noqdaan kuwan dadka qaxootiga ha noqdaan ama waxaan loo yaqaano hubka ha noqdaan ama waxyaabaha daraagiska ha noqdaan iyo wixii la midka o dhan lacagaha musuq maasuqa waxaasoo dhan in wax laga qaban doono mustaqbalka oo soomaaliya dhankaas ay u socoto waa arrin fiican soomaaliya heshiiskan waa saxiixday marka maxay yihiin marka ama ugu waaweyn dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee qaaradaha isaga gudba oo soomaaliya maaragtay laga galo maxaa ka mid ah dembiyadaas dembiyadu way fara badan yihiin oo dee abaabulan annaga laakiin kuwa hadda soomaaliya dee taabanaya ee tooska hadda culayska weyn ugu haya waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano qulqulka hubka oo hubka sida sharci darrada ee dalka kusoo gelaya ama intaa halka inta laga qaada dee meel kale ee loo gudbinayo waa dhibaatada weyn ugu hayso sidaan ognahay dhowr jeer waxaa dhacay ama in badda uu ka soo galay ama beriga uu ka soo galay ama soomaaliya inta laga qaada meel kale la geeyo waa mid arrimahan tahriibka ee macnaha dee qaxootiga aan u naqaano ama ha noqdaan dad soo dhex maraya ayada laftigeeda oo waddamo kale usii socda ha noqdo ama dad halkan ka hayaamaya ha noqdaan waa arrimahaas oo kale maanduuriyaasha noocyadeeda kala duwan waxay doonaan ha ahaadaan ayada laftigeeda macnaha soomaaliya waxay dadka qaarkood u arkaan meel lasoo marsiin karo oo dee u nugul maadaama xuduudaha aanay la ilaalin iyo arrintan musuqmaasuqa oo ah macnaha dee lacagihii in dalkii laga bixiyo ama ama burcadbadeed ha ku imaado ama lacag kaloo si xun inta loo maamuray waddanka laga dhacay ha noqoto mana waxyaabahaas waa waxyaabaha soomaaliya ee taabanaya hadda ee ay la tacaalayso lana filayo inuu sharcigan ay heshiiskan uu ka caawiyo marka siday soomaaliya uga faa'iideysan kartaa heshiiskan maadaama ay adag tahay soomaaliya inay koontaroosho xuduudaheeda gaar ahaan marka ay noqoto dhulka iyo badda soomaaliya sidaan ognahay macnaha heshiisyo badan oo caalamka ka jira ayay xubin ka tahay ujeeddada loo socdana waxay tahay in maalin la gaaro in soomaaliya ay isku filnaato sugitaanka xuduudaheeda la dagaalanka musuqmaasuqa la dagaalanka waxyaabahan dambiyada agaasima noocay doonaanba ha ahaadaan marka horta taas waa marka meesha loo socdo suuragalna maaha in la yidhaahdo maadaama aanan hal mar wada fulin karin xubinka mamid noqonayno marka in la dhisa awoodda hay-adaha dowladda ha noqdo baarlamaanka ha noqdo hay-adda fulinta ha noqoto hay-adda sharci dejinta waa saddexaada hay-adooda dowladda loo baahan yahay marka laga hadlayo state buildingka in ay macnaha wax ka qabta marka wax arrimahaas ayaa aan sugayo dhibaatooyinka ugu badan ee soomaaliya ay wajahayso waxaa ka mid ah dhinaca tahriibka oo kale oo dhalinyaro badan ayay waddanka ay ka tagaan dabcan tacdiye ayaa loo geystaa oo magafayaal ayaa qafaasha madax furasho ayaa loo qabtaa dad kala gudbinta marka arintaasoo kale heshiiskan dembiyada abaabulan oo soomaaliya ay saxiixday muxuu ka tari karaa ama uu kusoo kordhin karaa oo wanaaga
runtii la dagaalanka tahriibka horta waa laba weji ayuu ka kooban yahay horta midda hore oo dee anaga soomaaliya ha noqosays waxay tahay inaan dhallinyaradeena fursad u abuurno oo aan keeno duruuf aanay dalka kaga cararin oo aanay macnaa waddanka kaga tegin taa horta kulligan mas-uuliyaddaas soomaalinimada wayna wada saaran tahay balse laakiin kamid noqoshahan aan kamid noqonan waxay tahay waxaa jira dad ka ganacsado oo macnaha abi ah oo si fiican ay helayaan so marka dagaalka taas ayuu ku saabsan yahay in macnaa wax laga qabto oo aanan loo suuragelin inay ka faa'iidaystaan duruufaha shakhsiyadeeda ee dhallinyarada haysato
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa maxamed mukhtaar oo madax ka ah xarunta cilmi baarista sipam horen u soo noqday wasiirkii batroolka ee soomaaliya waxaa uu warramayey cabdiqaadir samakaab sida laga soo xigtay diiwaangelintii ugu dambeysay ee dowladda sbain muhaajiriin fara badanna ayaa soo gaaray jasiiradaha canary ee dalkaasi kuwaasi oo ka yimid galbeedka qaaradda afrika sannadkan sbain ayaa waxay qorsheynaysaa inay fiisooyin dalkugal ah ay u yaboohdo boqolaal kun oo muhaajiriin ah oo aan sharci hore u haysanin kuna sugnaa dalkaasi iyadoo dowladduna ay sheegtay inay u baahan tahay shaqaale dhallinyaro ah si ay u kobciso dhaqaalaheeda henry richwell ayaa warbixintan soo diray waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan qiyaastii in ka badan kow iyo afartan kun oo muhaajiriinah ayaa dooyo ku tegay jasiiradaha canary ireland ee dalka sbain iyagoo ka yimid galbeedka qaaradda afrika intii u dhexaysay janaayo kowdeedii iyo soddonkii bishii nofembar ee la dhaaftay ee sannadkan sida laga soo xigtay tirooyinka dowladda oo sheegtay in tiradani ay tahay midii ugu badnayd dhowaanahan dadka sbain u hajiray ayaa inta badan waxay ka soo jeedaan dalalka maali senegaal iyo morocco dadka waaweyn ee muhaajiriinta waxaa lagu hayaa xerooyin ku meel gaara oo ku yaala jasiiradda kanaari iyagoo sugaya in loo wareejiyo meelo kale oo dhulweynaha sbain ah dadka xeryahaasi kumeel gaarka ah ku jira waxaa ka mid ah boker guaye oo soddon iyo lix sano jira kana yimid dalka mauritaniya waxay siin doonaan tikidhada safarka dhulweynaha qof walba laakiin arrintu ma fududa qof kastaa wuxuu sugi doonaa wakhtigiisa waxaan ka soo gudubnay dhammaan dhibaatooyinka badda waxaan qabaa in inta soo hartay aanu dulqaadan karno isbayn ayaa dib u habayn ku samaynaysa siyaasadda ka dhanka ah socdaalka ee ay la qabaan dalalka yurub inteeda kale xukuumadda madrid ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay fiisooyin ku siinayso muhaajiriin gaaraya saddex boqoloo kun oo aan sharciyaysnayn oo horay u sii joogay sbain sannad kasta yaboohaasi oo socon doona saddexda sane ee soo socota taasoo u oggolaanaysa muhaajiriinta inay joogaan oo ay ka shaqaystaan sbain sbain waxay u baahan tahay canshuuraha shaqaalaha dhallinyarada ah si ay u maalgeliso ama ugu bixiso qarashaadka dadka waaweyn ee howlgabka ah iyo daryeelka caafimaadka dadkeeda da'da ah waatan wasiirka socdaalka ee sbain elma zais sbain waa inay kala doorataa inay noqoto dal furfuran oo barwaaqo ah ama inay noqoto waddan xirxiran oo faqiira annaguna midda hore ayaanu doorannay taasi waa sababta ay horeba u jireen laba dhibic sagaal milyan oo ajaanib ah oo bixinaya tabarucaadka dadka howlgabka ah iyo canshuurta waddanka dalkugalka ama fiisooyinka shaqo waxaa keliya oo la siin doonaa muhaajiriinta ku sugan sbain gudaheeda isla mar ahaantaana madrid waxay sheegtay inay joojinayso soo galootiga cusub iyadoo la samaynayo heshiisyo ay la gelayso dowladaha afrikaanka ah si loo xakameeyo socdaalka muhaajiriinta sharci darrada ah loona kordhiyo ilaalada xeebaha sbain ayaa sidoo kale ku baaqday in hay-adda xuduudaha midooda yurub ee frontex ay dib u bilowdo howlgalladeeda gobolka laakiin jasiiradda kanari irelan xiisadaha ayaa sii kordhaya dadka reer sbain ayaa dhigay mudaharaadyo ay kaga soo hor jeedaan heerka sare ee socdaalka muhaajiriinta uu gaaray rudy royman waxa uu ka mid yahay hogaamiyaashii mudaharaadka hadda uma baahnin soo galooti si ay u shaqeeyaan waxaan u baahannahay waa inaan shaqada siino dadka jasiiraddan kanari iyo guud ahaan dadka reer sbain inaan ka taxadirnaa dhulkeenna dadkeenna carruurteenna oo aan ku dhiiri gelinno dadka jasiiraddan iyo sbain oo dhan inay carruur dhalaan sababtoo ah haddii kale dad kuma harayaan sbain iyo kanaari waxaan lumin doonnaa aqoonsigeenna doodda tahriibka sharcidarrada ah waxay in muddo ahba ka ahayd musiibo saamaysay guud ahaan dalalka yurub marka la eego kuwa ku dhimanaya safarradooda badda ka hor intaanay soo gaarin dhulka ay ku haminayaan safarrada muhaajiriinta ee ka imaanaya xeebta badweynta atlantiga ee afrika ilaa jasiiradda kanaari ayaa weli ah mid ka mid a waddooyinka ugu dhimashada badan yurub ee ay muhaajiriintu isku biimeeyaan hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha waxay qiyaasayaan in ku dhowaad kun qof ay ku dhintaan bil walba marinkan iyagoo isku dayaya inay u gudbaan sbain ama ay u sii maraan meelo kale oo yuruba
warbixintii henry richwell waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku eegeyno howlaha horyaala madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
somalilan waxaa wax ka yar laba toddobaad xilka la wareegaya madaxweynaha la doorta cabdiraxmaan maxamed ciro isbeddelka maamul ee ka dhacay somalilan wuxuu keenay in wax layska weydiiyo waxa ay ka beddeli karto xaaladdii ka taagnayd gobolka geeska afrika guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo somalilan si gaar ahna heshiiskiis afgaradka ee ay kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan kowdii janaayo sannadkan labada kun iyo afarylabaatanka madaxweynaha la doortay waxaa horyaalla howlo adag iyo fulinta ballamo culus oo uu qaaday xilligii ololaha doorashada oo ay ka mid tahay xal nabadeed oo loo helo aayaha gobollada sool iyo sanaag ilaalinta xiriirka somalilan iyo jabuuti oo sannadkii dhowaa isna gaara meel aan wanaagsanayn iyo sidoo kale wadiiqo shaqaysa oo dhaba in loo helo wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan haddaba muxuu madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan ciro ka bedeli karaa xaaladda cakiran ee gobolka ee ka dhalatay heshiiskiis afgarad ee somalilan ay la saxiixatay ethoobiya kaasoo u oggolaanaya ethoobiya inay hesho marin badeed sidoo kalena saldhig militari ay halkaasi ka samaysato taasoo beddelkeedana ay somalilan ka heli doonto aqoonsi in ay tahay dal madax bannaan ethoobiya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya mubaarak cabdi ismaaciil garyaqaanka guud ee golaha wakiilada somalilan walaal siduu sheegay madaxweynaha la doortay somalilan saddex tobankii novembar cabdirahmaan ciro wuxuu ayeedey horena uu ayeedey markii ay somalilan ay wada saxeexdeen safgaradkii badda ee ethoobiya iyo somalilan u dhexeeyey marka waxaan filaynaa oon dareensannahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin waxaa keliya kusoo kordhi karayaa waxa weeye inuu yaro transparent noqdo siduu madaxweynaha ladoortay laftigiisu sheegay oo la geeyo golayaasha xeerdejinta sidoo kalena ama baarlamaanka detailiska ama terms of agreementkana wax laga bedela ama la eego lakiin in principal amaba mabda ahaan madaxweynaha la doortay iyo xisbigiisuba way soo dhoweeyeen safgaradka etoobiya u dhexeeyay somalilan waxaana sheegeen wax kastoo ay dani ugu jirto ixtiraafka somalilan inaanay siyaasadeynaynin ama aanay dhibaato warkinin dadka qaar ayaa qaba in isbeddel weyn aanu arrinka heshiiska isfahamka ee labada dhinac aanu ku samayn doonin madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan ciro marka xafiiska uu yimaado balse ay dhici karto in waxyaabaha qaar dib loo eega ama isbeddello yar lagu sameeyo sida uu sharxayo brofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kaalgari ee dalka kanada
falastiine horta marka hore ii ogolow in aan v o eda u mariyo madaxweynaha cusub ee halkaa laga doortay hambalyo iyo dadkii soomaaliyeed ee magaranaysa reer somaliland ku codeeyey nabadgelyada ku codeeyey inaan u hambaliyeeyo oo xildhibaatada keliya meelaha marka laguma dagaalamin hub laguma dagaalamin gacan laguma dagaalamin waxaa lagu dagaalamayey heese macmacaan baa lagu dagaalamayey waxaan leenahay hambaliyo laakiin sidaad sheegtay weeyaano waxaa hor yaallaa madaxweynahan howlo aad u adag baa hor yaalla ta u horeysana waxa weeyaan arrintii m o u d ama heshiiskii ahaa kumeelgaarka ahaa ee ay sameeyeen ee isku qasay magaranaysa geeska africa inuu bal marka hore go-aan ka gaadho waxaanan anigu odhan lahaa waxaan ka filayaa kolba dadka waxyaala badan baa laga filayaa ee waxaan ka filayaa heshiiskan waxaa gaadhay madaxweynihii ka horreeyey iyo prime ministerka etoobiya ayaa gaadhay isagu ma gaadhin waxaan isleeahay markaa wuxuu xor u yahay uu yeeli karayaa inuu wax ka bedelo hadda ugu yaraan hadduuna xataa wada tuurina uu wax ka bedelo oo meesha ugu dararayd ee khilaafku ka imanaya wuxuu ahaa ciidamadan la keenayo etoobiyaanka la keenayo ayuunbaalku ahaa haddii baacmusharikiya wuxuu yahay oo deked baa la dhisayna laleeyahay oo saylac baa la dhisaya lalo deked laga dhisaya laleeyahay wax dhibaato ku jirtaa ma jirte waa la wada samaysan kari lahaa maalgelinta waa laga qaybsami lahaa ta ugu darana waa ciidanka marka hadduu marku ugu yaraado waa in horta ciidanka ka takhallusaa iyo arrimaheedaas dabeetana markaa caad bay kasoo noqonaysaa khatar weyn baa ku jirta inuu arrintaa haddii uu ka talaasuli waayo dowladda federaalka soomaaliya oo culaysyo dhowr ahi hadda ay gudaha ka haystaan ayaa iyana isha ku haysa bal haddii isbeddelka maamul ee somalilan uu xaaladda wax ka bedeli doono brofesor liibaan ciise oo bara sare ka ah jaamacadda muqdisho ayaa sharxaaya rajada madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro uu gobolku ka qabo ani waxay la tahay madaxweynaha madaxweyne cabdiraxmaan ciro ee dhowaan la doortay rajo badan baa lagu xirayaa dowladaha geeska ha ahaado iyo shacabka reer somalilan waxa uu ku galay doorashada iyo maxaa la yidhaahdaa marka uu isdiyaarintii doorashada u sameynayey ballamihii uu qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in xasilooni la helayo in isbeddel la helayo waxaa xasiloonida laga helayona waxa weeye colaadaha somalilan waqtiyada ugu dambeeyey ka dhacay ha noqoto sool oo uu yiri waxaan ku xalinayaa wadahadal iyo mataqaanaa iyo isu dhimrin iyo wax kasta oo keenaya rabsho ama dhibaato iyo colaad marka heshiiskii somalilan iyo ethoobiana ma aha kala fikrad wanaansho oo dadkii somalilan dhexdooda inuu ka abuuray iska badaaye geeska dhan ayay mushkilad weyn ka abuuray oo soomaaliya ayaa yacni tilmaamtay in lagu xadgudbay waxaa la yidhaahdaa gobonimadeeda dowladihii africa iyo meelo fara badanna dacwadeeda iyo aragtideeda gaarsiisay dowladda itoobiya ayaa lafteeda isha ku haysa maamulka cusub ee imaan doona iyo weliba sida xaalku noqonayo inkastoo somalilan iyo etoobiya ay lahaayeen xiriir soo jireen ah ayna jiraan dana ganacsi iyo kuwo amni oo ka dhexeeya labada dhinac oo wadaaga xuduud waa kan garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil oo sharxaya ethoobiya entii ay somalilan jirtay gaar ahaan madaxweynahaashii iyo xukuumadihii soo maray isbedello kala duwan bay lala ahaayeen ay ka mid yihiin kuwo ganacsi iyo kuwo isgaarsiineed iyo kuwo isku socod oo xadka ay wadaagaanba aada u dheer iskuna furan walow aanu axdi ganacsi ama trade treaty aanu labada dhinac u dhexayn oo sidoo kale ka dhexeeya heshiis isdhaafsi maxaabiiseed oo ay wada galeen labada dal haddana waxay u eg tahay labada dhinacba inay committed ku yihiin markaynu eegno ethoobiya oo ahayd dalkii ugu horreeyay dhambaal hambaliyaa usoo diray madaxweynaha la doortay iyo safiirka etoobiya hargeysa oo booqday madaxweynaha la doortay oo gurigiisa ku booqday iyo somalilan madaxweynaheega la doortay koonseen ka qabin m o u ga etoobiya iyo somalilan wada galeen in heshiiskii uu inuu xiriirkii iyo waxyaabihii ay ka wada shaqayn jireen dhinacyadu ay sii socon karaan laakiin ta aan la hubin waxa weeye heshiisku xukuumaddan cusubna may hirgelin doontaa mise wakti badan ayuu qaadan doonaa sidoo kale waxa uu heshiiskiis afgarad ee ethoobiya iyo somalilan hakadgeliyey wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan waxaana dad badani hadda ay rajaynayaan in madaxweynaha cusubi uu ilgaara ku eegi doono taas iyo weliba xiisadda gobolada sool iyo sanaag sida uu qabo brofesor xuseen warsame maasha allah waa runtaa sidaa iyadoo bilaabantay bay arrintani maalin january one waxun ku bilaabantay marka waa lagu soo celin karaa fursad baa jirta fursaddaasoo ah maadaama dowlad cusub aa timid oo dowlad cusubi timid dowladdii soomaaliyeed marka u horeysa horta wakti yaroo ha siiso uu ku nasto madaxweynaha cusub la tashado dadkiisa la tashado wixii jiray uu sii barto dabadeetana labada kooxoodba dan bay u tahay somalilan iyo soomaaliyaba dan bay u tahay in la yeesho wada hadallo xataa somalilan ha ka hadasho siday u guulahayd baa ka hadasho laakiin dadkan soomaaliyeed waa ina wada hadlaan waxaa kaloo aad iyo aniga iilasi muhiima oo kheyr caadi ilasiya falastiinay hadalka u horeeya ee nabadda u horeeya uu bilaabaya madaxweynahan ha noqoto tii dadkii kala dhintay ee laascaanood oo kale oo xataa haddaan laysku soo noqonaynin oona dowlad lagu soo biirinoo ay dowladdooda iska ahaanayaan ss khatumo in nabad lagu wada joogo oo waa lase sheeg sheegan karaa somaali soomaaliyaba hadda somalilan way sheegataa haddana kuma soo qaado ciidamada dagaalo kuma soo qaado iyagona way sheegan karaan laakiin dagaal wax la yidhaahdo iyadana meesha laga saaro marka haddii wadahadallada la bilaabo laga bilaabo bal marka hore in xasaradii meesha laga saaro anigu intaas ayaa raje weyn ka qabaa inay dhici karto madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu hore u ballan qaaday inuu xal nabadeed ku dhammayn doono xiisadda gobolada sool iyo sanaag waxaana laga rajaynayaa inuu ballantaasi fulin doono madaxweynaha la doortay sida uu qabo garyaqaan mubaarak cabdi madaxweynahan la doortay oo la sheegay inuu ahaa diblomaasi muddo shaqaynaya iyo afhayeenka aqalka wakiilada somalilan labiiyo toban sano sidoo kalena ay dadka falanqeeya ku tilmaamaan inuu yahay oday nabadeed oo arrimihiisa u janjeeriya xagga maxaanku dhaha wadahadalka iyo negotiationka sida ku qoran buuggiisa manifeska xisbiga wadani bajkiisa jabtarkiisa koowaad waxay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan midnimada qaranka oo ay arrinta sool bari ku gelayaan wada hadal iyo wada xaajood aanay marnaba xal ahayn xabadi sidoo kale falastiinay markuu bilaabmay dagaalka laascaanood madaxweynaha la doortay uu kasoo horjeestay isagiyo xisbigiisuba maxaanku dhahday dagaalkii ka dhacay laascaanood ee dowladda somalilan ay ku qaaday sanadkii lasoo dhaafay magaalada laascaanood iyo gobolka soolbari waxay u egtay markaa inkastoo aanay hadda ay priority tahay laakiin aan hadda aanay dhammaan karin arrinta laascaanood sanad iyo laba marka la eego meesha waxaa ka dhacay dhimashada barakaca kala fogaanta iyo maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan iyo maamulka ka dhisan laftigeega oo aan la inkari karayn oo ka jira s s k oo iyaguna maaragtay doodooda sharci haysta ama rabitaankooga laakiin in dhinacyadu iskaga soo dhowaan karaan intanay hadda kala fog yihiin iyo jawi wada hadal waa laga yaabaa gaar ahaan in laga bilaabo in la furo jidka maxaan ku dhaha laascaanood iyo isku xidho somalilan iyo in la isdhaafsado maxaabiista oo ku ballan qaaday madaxweynaha la doortay boqolka cisho ugu horreeya xukunkiisa inuu soo furdaaminayo afar boqol oo maxbuus siyaasadeed ah oo ciidan oo ku xidhan magaalada laascaanood marka waxay u egtay inuu hadal ku gelayaan laakiin inay wakti badan qaadanaysa u egtahay marka loo eego duruufta iyo waxa meesha ka dhacay inta leegta rofeor liibaan ciise ayaa ku talinaya in maamulka cusub uu xooga saaro sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan maadaama hadda la joogay sanado dheer ilaa soddobayo sana hadda la joogo in ay tahay in si dabah loo wada hadlo oo mataqaanaa yani sidee loo wada noolaan karaa see mataqaanaa siyaasadda uu noqon karaa geeska africa oo nabad noogu wada noolaan karaa haddii dalka yani laba aragti oo kala duwan baa la qabaa oo midnimadii iyo goonigoosad xataa sidee yani si dible looga wada hadli karaa ayaa ayaa muhima anu marka waxaan is leeyahay ethoobiana maxaa la yidhaha somalilandna waxay gaartay yani bisayl oo hadda yani in ay waxa wax uga xiran yihiin inay tahay dowladda federaalka marka in ay hadaayan dowladda federaalka aysan wada hadal la gelin adduunka lama sheegin dowladdii aad xataa ka go-ayso ama kuu ogolaanaysa inaad madax banaanaato inaad si dhabah aad ula heshiiso weeyo ama aad wada dhigataan marka in ay bisayl waxay gaareen aan isleeyahay inay la hadlaan oo laga wada hadlo baynam marka haddaan dib u fiirino bilowgii somalilandna saa ma ahayn qofkii la hadlaa ha loo jaro yaan lala hadlin laakiin hadda waa bisayl noocaa kale haddana waxaan isleeyahay soomaaliya iyadana soomaaliya federaalka in madafkaas uu kasoo dhammaado oo cala al aqal ahmiyadda uu leeyahay la siiyo oo wadahadal dhaba laga galo yani way wa waa leana mar walbaba wuxuu ku furi karaa haddii arrintaas dib la isaga dhigo sidii dhacday muddadii dheereedba dib ugu dhacday wuxuu mar walba ku furi karaa dhibaatooyin siyaasadeed buu ku furi karaa sida hadda etoobiya dhinaca kasoo gashay dadaalada iyo rajooyinka laga qabo maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan maxamed ciro ma ahan oo keliya mid gobolka ku kooban waxaa talaadadii tegay hargeysa wafdi ka socda maraykanka kuwaasoo ku bogaadiyey madaxweynaha xilka kasii degaya muuse biixi dadaalkiisii qabsoomidda doorashada iyagoo sidoo kalena madaxweynaha la doortay kala hadlay ilaalinta xasiloonida iyo barwaaqa gaarsiinta geeska afrika sidoo kale wafdi ka socday somalilan ayaa horraantii toddobaadkan waxa uu gaaray jabuuti oo aanay tan iyo markii heshiiska isfaham ee ethoobiya iyo somalilan ay kala saxiixdeen aanu xiriir wanaagsani ka dhexaynin isku soo wada duuba waxaa laga dhur sugayaa sida isbeddelkan cusub ee hoggaanka somalilan oo u saameeya xaaladda kacsan ee geeska afrika iyo waxa uu soo kordhiyo intaana waxaa ku dhan barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa waxa ay la wareegtay warshad soo saari doonta oksijiinta cisbitaalada ay bukaanada isticmaalaan waxaana la sheegay dhaqaalihii lagu iibiyey inay bixiyeen shacabka iyo ganacsada magaalada boosaaso oo iskood isu abaabulay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee puntland qaybteeda gobolka bari saciid maxamed waraabe ayaa idaacadda v o a waxa u sheegay in warshadani oo baahi loo qabay ay soo saari doonto oksijiinka loogu talagalay caafimaadka taasoo markii hore bukaanada lacag looga qaadan jiray waxaana u warramay waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
oxygentan waa warshad oo oxygen plant weeye waxayna soo saari doontaa oxyginta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa dabcan haddaba waa la isticmaalaa laakiin dee awal oxygintu waxay ahayd wayna yarayd ganacsiga ayaana loo isticmaali jiro ganacsi ahaan baa loo iibsan jiray laakiin hadda guud ahaan gobolkan bari wuxuu leeyahay oxygen plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka horey baahi intee leeg baa loo qabay oxygenkan guud ahaan gobolka
niyo oxyginta dee faa'iidadeeda waxaa ka garan karaysaa magaca ay wadato oo oxygintu waa hawada aan neefsanayno weeye dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka loo isticmaalaa qalinada loo isticmaalaa dadka neeftu ay dhibaataynaysa ayaa loo isticmaalaa waa badbaado marka oxygen haddaad maqashid waa badbaado bini aadan weeye baahideeduna ma aha baahi dhammaata waa baahi joogta ah oo ka mid a baahiyaha caafimaadka caadiga ah inagii aan soo saaranayno oo warshaddii halkaa noo taallo oo aan ganacsi ahaana loo iibinayno dabcan dhaqaalo badan ku bixi jiray laakiin hadda iyadii ay shaqaynayso oo la isticmaalayo oo bulshada lagu badbaadinayo inagoo aan leenahay intaasaa wax weyn ah oo guud ahaana gobolkan maadaama uu yahay gobol aada u ballaaran oo gobolada guud ahaan ugu weyn soomaaliya puntlandna ugu weyn uu yahay bulshadiisuna aada u ballaaran tahay adeega caafimaadka ee public iyo privatekuna aada u ballaaran yahay waxaan rajeynaynaa in faa'iido badan ay bulshada u tari doonto oxijinkan in la keeno oo lasoo iibiyo yaa iska kaashaday dabcan oxygentan dee baahi bay ka mid ahayd baahiyaha caafimaadkoo taagan kabacdin anaga wasaaradda caafimaad ahaan gobolka bari iyo wasaaradda dhexe waxaan iska kaashanay inaan kulan la qaadanay ganacsatada ku sugan gobolkan bari reer puntland kabacdin waxaan u bandhignay baahida in oxygentan loo baahan yahay iyaguna way soo dhoweeyeen wayna nagala qayb qaateen waana soo iibiyeen haddana waxay inoo taallaa boosaaso sidoo kale waxaa dowladda puntland ay bixisay dhulkii iyo meeshii laga dhisi lahaa sidoo kale waxaan dhismo uga helnay mid ka mid ah hay-adaha maxalliga ah oo iyadu sabab ahayd in la dhiso marka bayskii laga dhisi lahaana waa loo dhisay oxygentiina waa la keenay haddana waxaa hawada kusoo jira injiin loogu talagalay oo ilaa laba boqol iyo konton k v a ah in iyada lagu istaaro iyadoo ay iska leedahay oo korontada keliya si aan loogu hadlaynin marka brocess iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ka yimid gobolka bari iyo wasaaradda dhexe buu ahaa ilaahayna waa nagu guuleeyey ganacsiyadeeduna waa soo dhoweeyeen waana uga mahad celinaynaa runtii siday nooga ajiibeen iyo iyo siday hawshaa ugu istaageen waana ku mahadsan yihiin waaya doctor waxaa rabaa inaan ku weydiiyo siciid maxamed waraabe marar badan ayay dhacday bulsho intay lacag iska ururiyaan qalab soo iibiyaan oo haddana la rabeeyey in iyagii lagu celiyo oo si bilaasha loogu shaqeeyo mararka qaarkood waxaa laga soo sheegaa gobolada soomaaliya iyo guud ahaan qayba ka mid a puntland oo kale in haddana oxygenkii ama qalabka noocan la mid ah in bulshadii dib looga iibiyo ama dhaqaale laga sii siiyo tani maxay kaga duwanaanaysaa horta bulshadu marka ay maal gashanayso caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan u ah macnaheedu ma aha in waxaasi uu noqonayo wax meel iska yaalla oo sidii bariiskii loo quudanaya ma aha shaygan hadduusan xanaano helin hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaahar helin haddaanu maintenance helin haddaanu sberbarty helin haddaanu koronto iyo biyo helin haddaanu sidaa u shaqaynaynin ma sii jiri karo marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegayaa iyo sidee loogu adeegaya way kala duwan tahay marka shacabka loogu adeegayaa waxaana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka dabcan brifat ma noqonayso wax dad leeyahay ma aha oo dee public weeye
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka puntland qeybteeda gobolka bari siciid maxamed waraabe oo u waramayey cabdiqaadir samakaab iga raali lahaad oo u waramayey waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad weli nagala socotaan waa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic siddeed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haddaayoo kalena waxaad nooga barateen kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarku weydii dhakhtarku waa dhaktar maxamed kadle oo ku taqasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurku jirta barnaamijka oon qabta goor sii horraysay dhakhtarka ayaa ka hadlaya xanuunka gaaska oo dhibaato ku haya dad badan
xanuunka gaaska waa cudur oo ku baahsan bulshada soomaalida ah si fudud ahna looga hortagi karo inta badanna dadka ay ka aaminsan yihiin qaladaad badan ay aada u aaminsan yihiin sida lagu kala qaadayana tahay si oo ayadana aada u sahlan oo aada u fudud oo lagu kala qaadayo inta badanna saameeya qeybaha dhibshiidka loo yaqaano ha ahaado runjurumareynka ha ahaado caloosha ha ahaado midhcirta ha ahaato intaas oo ah inta dhibshiidka loo yaqaana inta badan aad u saameeyo lehne dhibaatooyin waqti dhow ah iyo dhibaatooyin waqti dambe imaan kara oo culays ah ka imaan kara meelaha xanuunkaasi uu ku dhici karo ayaa dhakhtarku uu noo sharaxayaa meelo badan wuu ku dhici karaa cudurka gaaska ah markii cilmi ahaan loo hadlaayo mid walba cudurro kala duwan waaye oo kala baxsan waaye kan caloosha inta badan ku dhacaaya ama meesha oo cuntada keedka u ah ku dhacaysa inta badan laba noocuu noqon karaa mid si dada ku imaada iyo mid si waqti dambe yimaada noqon karaa kan kale oo ku dhacaaya muxuu ahaa injuramareynka ku dhacaaya inta badan ay dhahda soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna lahabjeexa waaye laakiin lahabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dhiibshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii kadibna dhibaateynaya injurmareynkii meesha cuntada soo maraysay noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marka hore uu culeys yar saaro ugu dambeyn si u wado ugu dambeyn uu sababi karo inay meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay soomaalida u taqaano oo hodhow ay dhaawac yar noqoto dhaawacaasne uu qofki uu dhaho hodhow dhiyamatay minku dhahayo kale oo meesha dhaawac noqotay oo go-day oo kale oo loo yaqaano marka boog calooleedna loo yaqaana midhicirkan yaryarna qeybtiisa horene way ku dhici kartaa dhibaatadaas oo inta badan ayadana saameyntiisa ay ka imaanayso cudurka gaaska ay ka imaanayso gaar ahaan marka waxaasoo dhanna waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaye caloosha marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa hunjin mareynkii dhibaateynayo marna asaa midhicirka qeybta hoose dhibaateynayo oo culeys ka saaraya waxaa sii jiraan hodhow dhibaatooyin kala duwan oo culus oo hodhow ka imaan doono dagaal ka sheeday doono maxaa sababi kara in xanuunka qofka uu ku dhaco
waxaa ka mid ah jermiska oo kale waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay jermiska ugu caansan waxaa lahaa bacteriada loo yaqaano ajbalore soomaalida inta badan aad u taqaano waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenina gaaska sababaya ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midhcirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjirmareynka ku dhacaya deegaankiisana inta badan uu yahay bacteriadaas meesha ay deganta ay tahay qaybta dambe ee caloosha iyo midcirka iska galaan ay deegaankiis rasmiga uu yahay hodhowna meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale ayakan waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin waxaa ugu caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuunbaabayaasha ee lafaha xanuun hadduu jiro oo kale iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirta oo kale daawooyinka loo cuno oo kale daawooyinkaas waxyaalaha sababi karay kamid tahay waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa kamid ah cunooyinka ka ahaadaan cunooyinka weliba ugu caansan waa cunooyinka la dhaho cunooyinka wadooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale oo muxuu ahaa saameynaya caloosha adeega naftii saameynaysa ama cunooyinka oo maxaa lahayay muxuu ahaa inta badan ka imaanayso sida ha ahaato biizadoo kale ahaato ama shawaarmadoo kale ahaato ama sambuuskoo kale ahaato cunooyinkaas oo aadka loo shiila waxyaalaha oo gaaska sababa ay kamid yihiin waxyaalaha kale inta badan ay dadka aysan ka warqabin oo inuu gaas keena aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aadka qofka maanta dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa waxay saameynaysaa ayada nafteeda culeys oo waxay sameynaysaa oo jaaskii way sameynaysaa dadkiina inta badan aysan fahamsanayn ama walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaaday oo kale ama qofkii inuu asaga oo culeys isa saaro culeyskaasna uu sababo inuu jaaskii imaado hodhow qofkii xataa uu dambeyn uu dhiigii saas kuma tago ama si u wado u wado uu ka imaanayo inta badanna waxaa walwalka aada ugu badan oo lagu arkaa inta badan walwalkaas iyo muxuu ahaa stresskaas aadka culeyska waxa lagu arkaa gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culeysyo badan kala duwan ka imaanaya ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliiliyaan ay wax sameynayaan naftooda dhinacaas fikirka ah idan fikirkii faraha badnaa gaaska wuu sababi karaa walwalkii iyo cabsidii gaaska wuu sababi karaa stresskiina gaaska wuu sababi karaa waxyaalo kale oo tasii badan way sii jiraan oo sida dadka balwadda iska leh oo kale ha ahaado kaadka qofka isticmaala oo kale ama siyaarka oo kale ama waxyaalaha kale oo balwadda ah oo lagu badan yahay oo kale ayadana waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin cudurro kalena way sababi karaan oo dheefshiidka la xiriira ama kuwa aan dheefshiidka la xiriirin way u keeni karaan xaaladda noocaas ah intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa daktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurku jirta intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda kaaban aynu ku eegayno shirweynihii waddamada ku bahoobay bariga afrika ee lasoo gabagabeeyey toddobaadka aynu ka soo gudbinay magaalada caruusha ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga siddeedda waddan ee soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hal sanana ay soomaalidu ku biirtay su-aasha dooda gaabane ku saabsan ay waxay tahay caqabadaha waaweyn ee ilaa iyo haatan hortaagan ma yihiin mid soomaaliya xilligan adag ay ka gudbi karto mise waxa ay soo kordhin kartaa fursado iskaashiga xagga ganacsiga dhaqaalaha iyo amniga ee waddanka soomaaliya oo colaaduhu ay ragaadiyeen waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya sandhool axmed geelle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo saxaafi faysal abroone labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa sandhool axmed geele waxaa kasoo wareegatay wakti la aasaasay wakti aada u dheer oo labaatan iyo afar sano ah oo rubac qarniya oo horumar badan iyo heerar kala duwan soo gaaray iyadoo lagu aasaasay saddex wadan islamarkaasina hadda ay marayaan sideed wadan oo wadanka ugu dambeeyey uu ahaa soomaaliya soomaaliya haddii aad fiiriso shirkan horumar ballaaran baa laga gaaray oo ujeedadiisu ahaa kobaca dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadeynta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada kaasoo ah geeska bariga africa inkastoo dowladihii u dambeeyey oo gala ay ka mid ahaayeen south sudan iyo soomaaliya soomaaliya waxaad moodaa inay tahay dowlad kasoo kabanaysa burburka shuruudo badan iyo dhibaato iyo infrastructure la-aan iyo wadda la-aan iyo boodhar la-aanba ay hayso haddana waxaad moodaa inay faa'iido badan ugu jari doonto taasoo macnaheedu ay tahay inay ka daba tagaan saxaafi faysal abrone bahwadaagta bariga iyo bartamaha waa gole aada qurux badan laakiin waxaa ku xeeran caqabado caqabadaha ugu badanna waxay kasoo butaacayeen dhanka soomaaliya soomaaliya waa dal runtii amerika kasoo kabsanaya bulbul baaxad leh oo muddo dhowr iyo soddon gu qaatay waddanka waxaa weli ka maqan heerarkii jaangoynta siyaasadda waxaa maqan xadidkii iyo dhowridii xuduudaha waddanka oo weli ballaqan dadka soomaaliyada waa dad curin iyo hal abuur leh laakiin waxay u baahan yihiin irkin dowladeed dowladnimadoodiina waa mid weli ula booco ku tukumayso waxaan qabaa bahwadaagta bariga iyo bartamaha soomaalidu xilligii ay ku biiri lahayd inaan weli la gaarin sababaha aan cuskanaya waxaa ka mid ah markaad ummad ku biirayso waxaad u baahan tahay inaad laylan tahay waxaad u baahan tahay bulshadaad ku beeraysa inaad la jaan qaadi karto dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo jaangoynta noolaleed oo dhan intaa waxaa usii dheer dad yooga aan ku biirayna bariga iyo bartamaha waa dad malaayiin sare u dhaafayo dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaan iyo diin ahaan waynu ku kala duwannahay innagoo intaasiba aan haddana inoo muuqato waxaa jira wax loo yaqaano kobac maskaxeed dadka soomaalida inta badan waxaa ku dhacay wax loo yaqaano dhafoor garar ama waxaa ku dhacay waxaa saameeyey burburkii badnaa ee dalkeen maaragtay in badan aynu ku dhex jirnay marka anigu waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed weli ay tahay in ay ka salgaaraan bal inay qaab kale wax u dhigaan waa isla su-aashii sandhool bacdamaha soomaaliya inay gashay laga rabay inay sideed sagaal xildhibaan ay gudbiso ay geyso ay aheede lala daahay wakhti dheera brosijarkoodii iyo xaqoodii la marsiin taasoo macnaheedu ahayd in baarlamaanka la geey la dedejiyo sharciyaqaan xeerar waxyaabahaasoo dhan waxaa moodaa in soomaaliya ay ku jirto siyaasado kaleo aad cariiri u ah ee ka daahday inay horumarkaas gaarto taa waa la dhihi karaa laakiin sida kale haddaad fiiriso dadka sida saaxiibkay waxaan la qabaa inay dadka soomaalida ay yihiin dad hal abuuryaala islamarkaasina ay hore u joogeen east africa iyo bariga africa ee horeyna ugu shaqaysanayen ee ka mid ahayd in loo fududeeyo qawaaniinkooda shuruucdooda iyo siday howlo u qabsan lahayn taa waa suuragal laakiin dhinaca wadooyinka horumarinta lacagii la bixinayay maxaan ku leeyahy looyarkii wasiirkii waxyaabahaas waxaa moodaa dowladda soomaaliya inay aada ugu gaabisay shuruucdiina ay soo waafajin soona dedejin dad aqoon leh oo horumar lana la keenin waa isla su-aashii saxaafi faysal abroone marka laga eego caqabadaha waaweyn ee aad ka hadlayso miyaanan dareensanayn dalkan kasoo kabanaya ee soomaaliya colaadaha ka soo daalay fursadaha badan ay ka heli karaan dalalkan technolojiga iyo dhaqaalahaba ka horeeya waa waa su-aal aada u mudan runtii fursado way jiraan laakiin fursadda waxaa ka horeysa aragtida xagta fursadda wadada ama wadiiqada aad fursadda ku geynayso waa inay tahay mid cad dadkeenna soomaaliyeed waan leelan dad badanoo caabqariyeyna aqoon-yahana ah laakiin weli waxaa ku xiran dabar dabarka waxaa loo baahaya inay dowladda ka goyso dowladda waxaa loo baahaya inay abuurto gole ka arrimiyo arrimahani haddaynan golahaasi jirin dowladda waxaa ku iman karaa xagaldaacin badan anigu waxaan qabaa in aynu dadka soomaaliyeed ay yihiin dad dun wanaagsan oo wax badan qabsan kara laakiin waxa ay qabsanayaan waxaa ka horeeyo daraasadayn haddaan wax la daraasadayn wixii waxay noqonaa wax ku hafiya sandhool maxaa kuu muuqda marka la eego qaabka looga faa'iidaysan karo fursadaha jira ee caqabadahana loo gudbi karo
runtii waxa weeye fursad aada u weyn ayaa jirta dadka soomaalida iyagoo sharci daraa iyagoo sharci haysta iyagoo aqoon haysta iyagoo lacag haysta ayay ka ganacsanayeen shaqaynayeen in shuruucdaas loo dedejiyo dowladda soomaaliyana ay abuurto dad cilmi leh ninka saaxiibkay wuxuu sheegay inay keenaan dad aqoontoodii leh labada luqadood ku hadla yaqaana qualificationkii haysta brocedurekii maray baarlamaanka la geeyey loo codeeyey kadibna lasoo xulay sidaa inay ku yimaadaan kadibna ay helaan horumar dhaqsiya gaabkii dheeraa oo noo dhexeeyey waddamada bariga africa iyo annagana sidaa uu ku soo gaabsamo laakiin haddii ay noqoto inay daahdo aqoontiina daahdo dadkii kalena ay daahaan waxaa suuragala inaysan wakhtiga aan ka gaari weyno lana qabsan weyno ugu dambayntii saxaafi abroone luuqadaha lagu hadlayo ayaa cabashooyin ka muuqanayaan iyadoo lagu soo daray hadda faransiiska iyo sawaaxiliga soomaalidu afafka ay kaga faa'iidaysan kartaan ingiliishka marka laga reebo aad moodid inaanay inta kale aanay aada ugu muuqan afafka la adeegsanayo adoo taa eegaya maxaad xal u aragtaa anigu xal waxaan u arkaa marka xagga luuqadaha la yidhaahdo anigu uma arka wax dhib ah sababtaa dadka soomaalidu saan howlasha waa dad halabuur badan waa dad u fudud in ay la qabatimaan luuqadaha sida hadda swaaxiliga iyo soomaaliga iyo ingilishka iyo faransiiska waynu leenahay dad cabqariyeyn ah oo intaba ku hadlo dadkaa waxay u baahan yihiin in loo furo wadiiqadii haykalka dowladeed ay arrintan ku agaasimi lahaayeen dadka soomaaliyeed waa dad saa mar waliba ka kalib keeni kara meelaha ay ku so laakiin waxaa maqan hanaankii dowlade ee lagu jaangoyn lahaa waayo qof ama koox waxaa waxaa riixda oo erkisa waa dowlad dowladdeenna waxaad moodaa inay weli ka gaabsanayso inay hesho golihii baan ku yacni hawshan fulin lahaa ama la falgeli lahaa halka ugu dambeeya waxaan u arkaa bulshada soomaaliyeed fursaddani waa mid muuqata laakiin u baahan raganimo dulqaad iyo in laga midho dhalin karo dhibinta halkaa taal ugu dambayntii sandhool marka la eego lacagaha la bixiyo xataa dalalkii naga horreeyey soomaaliya ka horreeyey lacaga badan lagu leeyahay marka adoo aragtaadana raacsanayo waxaa kuwa muuqda qaabka ay ku buuxin karaan xildhibaanada ka sokow ee shuruudaha kale adag ee hor yaalla sidii dalalkii ka horreeyay ay la tartaminayo runtii arrintaas waa arrin jirta lacagta lacag membershibaa jirta dowlad walba ay galayso toddoba milyan lacag kor u dhaaftaa la dhiibaa sanad kasta iyadoo ay ku baxayso arintaa jaangoonteedii shaqaalaheedii maxaan ku leeya member of parliamentiga dadka baarlamaanka ka mid ahaala wasiirkii sharciyaqaankii systemkii idin waxaa moodaa wadamada qaarkood haddii ay dalbadaan intaan soo diyaarinayno waxaa suuragal in discounti loo sameeyo ama qiimo jab oo markaa ay dhahaan intaa nalaga cafi intaabaan bixinaynaa laakiin waxaan xaqiiqe ah oon la iloobi karin soomaalida system shaqaynaya ay raalli ka yihiin oo wanaagsan iyo dad wanaagsan haddii loo sameeyo soomaalida joogta tanzania kenya iyo south sudan ayaa ku filan inay bixiso membershibka ay dowladda ka kabo aad ayaad u mahadsantihiy kuwaasi waxay ahaayeen sandhool axmed jeelle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo saxaafi faysal abroone doodii gaabnay intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan waa codkii cabdinaasir macalin
dadkataan ka doortaay dawadii naaftaydaay dadkataan ka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama sookaay dumar haygu noqonine siidaan kaaga dabadhaacay inadi dariishaha dawadii naftaydaay dadkataan ka doortaay dawadii naftaydaay dadkataan ka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama sookayn dumar haygu noqonine siidaan kaaga dabadhaacay inadi dariishaha dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama amaahan dahab weeye gabaad weye wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama amaahan dahab weeye gabaadh weye malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee isaartayo keligaadekysa inaadah isaartayo keligaadekaysa waxadda macdimaan yaa laygu kaa diray adigan da'daadana kaa daawanaayo adigan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diilay alle daa'in weeye suu kuguma soo daago adigan da'daadana kaa daawanaayo adigan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diilay alle daa'in weeye suu kuguma soo daago wanka dambeeya u duur waxaan idhaahdaa dambeeya u duur waxaan idhaahdaa duli lama amaahan dahab weeye gabaadh weye wanka dambeeya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambeeya u duur waxaan idhaahdaa
dawadii nafteeda ee codkii cabdinaasir macalin waxaa ay heestaas ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaan idiin soo jeedinayaa anuga ibraahim xasan garabey daandure intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
dambeeya udubor